culamada qaarkood warkaa cabdullaahi bnu cabbaas marka uu yidhi waxay yidhaahdeen waxay u badan tahay inaan cabdullaahi bnu cabbaas sidaa odhan oo way istibcaadeen oo waa fogaysteen waxaa ka mida waxa weeye abulmacaali juwayni baa ka mid oo ghazali baa ka mid oo shiraazi baa ka mid oo waxa weye waaba injireenba laakiin shawkani wuxuu tilmaamay cabdullaahi bnu cabbaas warkaasi waa ka asaxo waa ka sugan yahay oo xaakimna musnadku ku soo wariyey waxaanu yihi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn hayrkiina waa soo wariyey saciid ibnu mansuurna waa soo wariyey marka turuq saxiixa a baa loo hayaa marka inaanay sawaab ahayn iyo gees kale in looga hadla mooyaane cabdullahi bnu cabbaas kama sugnaa war soconaya ma aha war soconaya ma aha culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ugama jeedin inuu waxa weeye marka istisnaagii hadalkii hore inay wax ka soo reebayse lafdigu in laga tabaruko oo markaa laga dabageeyo saasu uga jeedi bacda saa uu doona inay ku tawjiihiyaanna waa jiraan laakiin sidaasi markaysaa waxaad moodaa inay daciif tahay waxaa la yidhahdaa khulafadii cabaasiyiinta mid ka mida ayaa waxa weeye culammadii zamaankiisa joogtay mid ka mida ayuu wuxuu ku yidhi waa inaad dadka u fatwootaa ra'yiga cabdillahi bnu cabbaas uu fatwooday yani waxa weeye xaakimka ama khaliifadaasi hadalkaa wuxuu u lahaa xoogaa qabyaalad buu lahaa casabiyad oo bimacnaa waxa weye khaliifadu wuxuu ahaa cabbaasi cabdillahi bnu cabbaasna de waxa weye cabbaas baa dhalay saasuu u lahaa caalimkii baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin cabdullahi bnu cabbaas ra'yigiisa haddii la fatwoodo baycadaa dadka ka qaadaysuu kaa fasahaadinaysaa oo siday iga fasahaadinaysaa buu yidhi yacni dadkii intay ku yimaadaan bay ku dhaaranayaan oo bayco kula gelayaan oo dalaaqii iyo waagii dambe baycada waa la adkeeyey oo waxaa la odhan jiray markaysa markaa intaa inaad xoraysay oo markaysaga gabadhu kaa furan tahay oo inaad iadeecayso waxa weye waa inaad xilo furtaa waa inaad markaysa markaa waxa weeyaan yani intaas addoommadaada waa inaad markaa yani xoraysaa haddii aad markaa sidaa khilaafto alaaq mucallaq calaa sharti waa inaad ka dhigtaa markaasu intay ku yimaadaan oo sidaa ku daldalaan yani hadday tahay alaaq iyo dhaar iyo markaysaga yani yani cidqi iyo xorayn mid walba ay markay noqdaan ee guryahooda tagaan ayay dabad ka daba keenayaan markaysaga ilaa kada ama in sha allah markaasay dabeedna noqonaysaa hadalkii hore inuu furay ma saasaa ha isugu dhowaan bu yidhi hadaba haku fatwoon fidaan iska ilaali ha ku fatwoon fidaan sheikh marka culamada shaaficiyada ka mida waxaan filayaa inuu shiraazi ahaaye bal hadda tashniif ulmasaamic ah laga eego inuu isaga ahaa waan korjaweyna wuxuu ihi bagdaad baan waxaan doonay inaan ka haayiro iskaga tago meeshan bagdaad ka guud anoo doonaya bagdaad inaan ka tago ayaan waxaan soo maray buu nin khudrad iibinayo oo baqaal ah markaasaa dabeedna wuxuu ninkii yidhi ra'yiga cabdillaahi bnu cabbaas uu yidhi ee ku saabsanaa istisnaagu markaa shardi maaha inuu hadalka ku lamaan yahay yacni wakti dabadii ama sanad dabadii baa markaa laga dabageyn karaa haddii sidaas la yidhaahdo de maxaa waxa weeye nebi daawuud yani maxaa nebi ayuub baan ujeedaa nebi ayuub maxaa loo yidhi waxa weeye wakud biyadika wakud biyadika diksan fadrib bihi walaa taxnas in sha allah ka dabageen maxaa lo odhan waayo yani dhaartu dhaartay waa tii la yidhi xawr la dhac yani boqol markaa waxa weeye dhegadood inuu ku dhufto ayuu ku dhaartay ba la yidhi dabeedna markaasaa waxaa la boqol xawr oo yaryar soo qaado dabeedna ku dhufo haddii sidaasi ay ansaxayso in sha allahu un dhown baa lo odhan lahaa buuri markaasaa idhi wallaahi beled markaa yani ka khudradda iibinayaana dee uu cabdillaahi ibnu cabbaas radinaayo sidaa ugu jawaabayo xujada caynkaas uu hordhigaayo beled laga tagaba maaha beled laga tagaba ma aha waa beled cilmi waayahay marka wa min shardiha an yakuuna mutasila bilkalaami hadalka cabdillahi bnu cabbaas ilaa kada kuma saabsanana in sha allah buu ku saabsanaa in sha allah buu ku saabsanaa marka shaarixa laftiisuna waa kan tilmaamaya o odhanaya yani waxa weeye yani insha allah in la yidhaahdaa istisnaagii markaysaga waxaan la yaqaana nuxaadiyo yaqaaneen ma aha ee waxa weeye waa marka istisnaa yani marka axaadiista xaggaa lagu isticmaalay markaa weeyaan marka macnihii siday fuqahadu u isticmaalaan istisna iyo siday nuxaadu u isticmaalaan waa kala caamsan tahay waliba waxaa xusid mudan xadiis baa soo arooray lafdiga istisna sheegaaya sunanka qaarkood soo wariyeen sheekh albanina uu quweynaayo xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allahu faqad istasnaa ruuxa marka dhaarta oo dhaartiisa in shaa allahu ku dara ruuxaas istisnaa buu sameeyey marka calaa kulli xaal istisnaagii isilaaxiga ayaa hadda ay halkan kaga hadlayeen ma aha ee luqatan in istisnaa lagu ilaaqi karo oo alfaadda sharcigaa sia ugu soo aroortay ayaa markaa laga qaadanaya calaa kulli xaal wuxuu kaloo markaa sheikhu inoo sheegay wayajuusu taqdiimu listisnaai cala almustasna minhu istisnaaga in laga hormariyo shayga la soo reebaayo waa bannaan tahay laakiin waa goorma waa haddii qariino ama amaarada ku tusinayso ayna isku qaldamayn ninka wax laga soo reebayo iyo yani markaa la soo reebaya waa bi hada shar markay labadaasi isku qaldamayn wey waa tukumayd marka uu yidhi wamaa liya ila aala axmeda shiicatun wamaa liya ila madhab alxaqi madhabu yani wamaa liya ila aala axmeda shiicatun shiicatun baa mustathnaa minhu yah aalada ilaa ka hor ilaa ka horaysaana waa mustathnihii la soo reebiyey asalku muxuu ahaa inuu yidhaahdo wamaa liya shiicatun ila aala axmeda aalana waa mansuubun cala istina marka mustasnahii buu soo hormariyey ilaadii ilaa ka hormariyey mustasnaa minhugii wax laga soo reebayana waa dibdhiga haddana isku qaldami maayaan wamaa liya ila aala axmeda shiicatun wamaa liya shiicatun ila aala axmeda wamaa liya ila wamaa liya wamaa liya wamaa liya ila madhab alxaqi madhabu wamaa liya ila aala axmeda shiicatun wamaa liya madhab alxaqi wamaa liya ila madhab alxaqi madhabu yani ta dambe lafteedu saasay ahayd waxa weeye waxa markaa dambeeya mustasnaa minhuga yani laakiin ilaa kama hormarin mustathnihii uu ka dambaysiiyey laakiin labaduba iyagoo ka wada dambeeyaba mustathnuhu ka horeeya mustathnaa minhuga marka waxa weeye masalada uu sheegay waxaa waafaqsan bayt shariga hore oo keliya wama liya ila al wama liya wama liya al wama liya ila aala axmeda shiicatun maya ilaaba kama hormarin hadda anaba is anaa wahmiyey ilaa kama hormarin laakiin mustathnihii buu mustathnaa minhuga ka horreysiiyey oo mustathnaa minhugii baa dambeeya tan hadda marka uu sheegay waxay u daliishadeen xadiiska uu nabigu yihi salى اllahu alيyه waslm inii wallahi in shaء allahu la axlifu calى yamiini faaraa hayraha khayra minha ila kafartu can yamiini waataytu aladii huwa khayru lakin de istisnaagii marka waxa weeye hadda ay baabkan u baabaysteene ilaa lagu soo reebay yani kii ma aha kii hadda waa ka duwan yahayo in shaء allahu ba hadda istisna looga jeeda yani kaasaa laga tilmaamaya waayahay wayajuuzu listisnaau min aljinsi wa min gayrihi waxaa kaloo bannaan jinsiga in wax laga soo reebo shayga noociisa in laga soo reeba oo bannaanta iyo waxaan noociisaba ahayn yani istisnaagu wuxuu uqaybsamaa muttasil iyo munqaic muttasil iyo munqaic buu uqaybsamaa marka istisnaa min aljinsi waa muttasilka min hayri aljinsina waa munqaica waa munqaica wey marka istisnaaga jinsiga ah shayga la soo reebaya hadduu la nooc yahay shayga laga soo reebayo haddaan la soo reebi lahayna hadalka uu gudageli lahaa istisnaaga waxaa la yidhaahdaa istisnaa mutasil baa la yidhahdaa shayga la soo reebaya hadduu la nooc yahay shayga laga soo reebayo haddaan la soo reebi lahayna uu markaa waxa weeye gudageli lahaa hadalka hore waa istisnaa mutasil shayga la soo reebaya hadduu ka nooc duwan yahay shayga laga soo reebayo oo haddaan xataa la soo reebi lahayn hadalka hore aanu gudagaleen markaasna waxaa la yidhahda istisnaa munqatic qaama alqawmu raggii waa kaceen ilaa ximaaran dameer maahe yacni dameerkani isagu ma kicin dameerka haddaan la soo reebi lahayn dee lama markaa yacni lagama fahmeen isaguna inuu kacay oo ragga kama mid ahe wuu ka baxsan yahe waa ka nooc duwan yahay laakiin istisnaaga munqatica ha ka nooc duwanaadee laba shay oo calaaqa ka dhaxayso xidhiir ka dhaxeeyo ayuunba xataa istisnaa munqatic loo isticmaalo oo dameerka iyo ragga maxay isaga dana dee calaaqa ka dhaxayso alaabtay ku rartaan hadday doonaanna waa fulaan hadday doonaanna alaabtay ku rartaan marka xidhiidh baa si ula dh uga dhexeeya marka istinaaga munqaica ah culamadu waa isku khilaafsan yihiin jaa-is ma yahay mise ma aha khilaaf baa ku jira culamada markaa qaarkood waxay yidhaahdeen alistisnaa lmunqaic jaa-is ma aho ma banaana istisnaagu waa muttasil bacdi culamada ka midna waxay yidhahdeen istisnaaga munqaicuna waa banaan yahay istisnaaga munqaicuna waa banaan yahay kuwa yidhi waa banaan yahay qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa majaaz ama ta'wiil baa ku jira oo haddaad tidhahdo lahu calaya alfun yani alfu dirhamin wuxuu igu leeyahay kun dirham ilaa sawban mara mooyaane dee maradu daraahimta lama noocay waa ka duwan tahay oo maxaa laga tilmaamaya waa min baabi xadfi lmudaafiyo macnuhu wuxuu dhacayaa lahu calaya alfu dirhamin ilaa qiimatu sawbin kun dirham buu igu leeyahay mare qiimaheedo kunkaa ka mid oo aanu igu lahayn mooyaane marka waxa weeye marada qiimaheedu un baa laga jaray waaya qarna waxay yidhaha waa majaazo sawb baa la itlaaqay qiimahaana loo jeeda culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan istisnaaga munqaica ah laakinna un baa lagu awilaayo dee wuxuu noqdaa wax kaloo laga warramaayo oo laakiin laysyaro moodsiin karo calaaqada uu la leeyahay daraaddeed inuu isaguna raacay tawahumkaasun baa lagu rafcinaya calaa kulli xaal culamo badan waxay maraan meel alla meesha istisnaa munqaicu ku yimaado inay markaa laakinna ku bedelaan yani waxa weeye isnaaga munqaica qisada ibliis oo kalea ka mida waxyaalahay u daliishadeen inuu markaa bannaan yahay ayay markaa u daliishadeen waxaa kaloo ka mida ya ayuha aladiina aamanuu la taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaطil ila an takuna tijaarata can taraadi minkum oo tijaarada laysaga raalli yahay raalli ahaansha ku dhacday xoolihii dadkoo bail lagu cunaya kama mid aha maxay noqon markaa de waxay noqonaysaa ha yeeshee inaa markaa waxa weeye xoolaha cunaysaan inuu noqdo tijaaro raalli ahaansho xaggeed ka soo fushay dhibaata kuma sugna macnuu saasuu dhici laa yasmacuuna fiiha lagwa ila salaama kuma maqlayaan jannada gudaheeda ahlu jannuhu lagwan hadal baila ama deelqaafa ama maa laa yacniya ilaa salaaman laakina salaaman yasmacuuna ha yeeshee salaam bay maqlayaan salaamtu lagwi ma aha hadal deelqaaf iyo maa laa yacni maaha iyo bail sooma marka istisnaaga munqaic inuu bannaan yahay yani markaa de waxaa laga qaadanaya adilada lafteeda walistisnaau istisnaagu ikraaju ma kii in la saaro weeye lowlaahu haddii isaga lala yahay la dakhala geli lahaa fi lkalaami hadalka gudageli lahaa in lagu saaro biilaa aw biixdaa akhawaatiha ama ilaa lagu saaro ama adawaat listisnaaga kale la walaalkaa lagu bixiyo ishkaal baa la soo arooriyey ku saabsan markaad tidhaahdeen mustasnuhu hadduu mustasnaa minhuga ka mid yahay yani waxa weeye istisnaagu waa muttasil haddaanu ka mid ahayna istisnaagu muttasil ma aha ishkaal baa la soo arooriyay ishkaalkaasoo odhanaya shaygan la soo reebayaa hadduu ku guda jiro waxaan laga soo reebayo dee waxay noqonaysaa in markii horena waxaan markaa waxa weeye hadalkii tanaaquday baa ka imanaysa oo haddaad tidhahdo qaama alqawmu qawmkii raggii oo dhan baa kacay ilaa zaydan zayd mooyaane zayd hadduu qawmka kacay ku jiray macnaheedu waxay noqonaysaa zayd waa kacay haddana ma kicin hadal isburinayo wey laa ilaaha ila allaahu haddaad tidhaahdo marka allah aalihada ilaahnimada xaqaa laga nafyinayu marka hore ka mid ahaa waxa weeye waxay noqonaysaa dee siday qaarkood ugu qalloocatay mas'aladaasi ay yidhaahdeen ma kalimatun awaluhaa kufrun wa aakhiruhaa iimaanun qaar baa masaladaas intay ku qalloocatay waxay yidhahdeen war waxaad ii sheegtaa kelmad awalkeedu inteeda ugu horraysa gaalnimo tahay inteeda dambana ay iimaan tahay khatiib albakdaadi baa faqiih walmutafaqiha ku soo aroorinaya iyadoo abu xaniife la weydiinayo markaasuu soo saari waayo markaasaa lagu yihi waxa weye waa laa ilaha ila allah faqiih wamutafaqih bay ku taallaa ma kalimatun awaluhaa kufrun wa aakhiruhaa iimaanun marka hadalka noocaasa in la yidhahdo qofku waxa weeye marka hore allah uluuhiyada xaqa waa ka nafyinaya marka dambena waa usugaya waa kalaam mutanaaqid oo isburinaya culamada muxaqiqiintana ma qabto ee markay leeyihiin mustasnuhu hadduu mustasnaa minhuga ka mid yahay qaar baa cibaarada sidaa u yidhaahdeen istisnaagu waa mustasil haddaanu ka mid ahayna waa munqatic waxaa looga jeedaa haddaan laga soo reebi lahayn hadduu gudageli lahaayoo ka mid noqon lahaa baa looga jeeda laakiin iyadoo istisna daba yaalluu ka mid yahay lagama tilmaamayo laa ilaaha marka la yidhi uluuhiyada xaqa wixii allah ka soo hadhaa laga nafyinayay ila allahuna daliil bay u tahay in marka allah aan laga nafyinayn laakiin ma aha allah markii ilaahnimadii in laga nafyey oo loo diiday markii dambena loo sugay laakiin haddii lagu aamusi lahaayoo ila allahu aan laga daba keeni lahayn laa shaka inay kufri noqon lahayd laakiin sidan hadda ay u taallo kufrun bitaaguut inay tahay mooyaane awalkeedu kufrun billaahi ma aha ee kelmaddu waa iimaan maxdi ah awalkeeduna waa kufrun bitaaguuti yani waana iimaanu billah aakhirkeeda laakiin uluuhiyadii xaqa ahayd markii hore rabbi lagama nafyey ha u qaadan sidaas tacriifkaanad ka dhadhan ikhraaju maa lawlaahu ladakhala fi lkalaami laakiin mar hadduu isagu markaa istisnaagii ka daba dhacay hadalka hore ma soo gudagelin wainamaa yaصixu wax kaleba maahe waa asaxayay huwa istisnaagu bishari an yabqaa inuu baaqi noqdo hado shardigeedu ku asaxaya shardinta la shardinayo min almustasnaa minhu ka laga soo reebayo wax inuu ka hadho shayun wax ay ka hadhaan hadday isgoostaan oo inuu waxba ka hadhin istisnaagaasi laqwi buu noqonaya waxa hore qofka u qirtayna waa saaran yahay wa min shardihi shuruuddiisuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu noqdo ay huwa istisnaagu mutasila mid la xidhiidha bilkalaami hadalka oo aan ka go'nayn yani markaa in yar oo infisaal yar hadduu ka go'o aan hadal kale aanu dhex gelinna dhibi kuma sugna wayajuuzu waxaa banaan taqdiimu listisnaa'i istisnaaga in la hormariyaa waa banaantay cala almustasnaa minhu ka wax laga soo reebayo in laga hormariyaa waa banaan tahay ka laga soo reebayo in laga hormariyaa waa banaan tahay wayajuuzu waxa banaan alistisnaau in laga soo reebo min aljinsi shayga wax la nooca iyo waayrihi wa min hayrihi iyo waxaan la noocahayn mid walba in laga soo reebaa banaan washarطu shardigu yajuuzu waxa banaan an yata'ahara inuu ka dib dhaco can ilmashruudi kii markaa shardigu u yaalay ee loo shardinaayay wayajuuzu waxa banaan an yataqadama cala almashruudi inuu ka hormaro ka loo shardinayo inuu ka hormaraana banaan yacni labada mid weliba waa banaan tahay halkana mukhasisaadka mutasilka waxaa ka mida shardiga shardiga waxaa loo jeedaa shardigii lugawiga aha baa loo jeedaa tacliiqu shayin bishayin biini shardiyati aw biixdaa akhawaatiha siduu shaarixu ba idinku fasiraayo shardi waxaa la yidhahdaa lugawi ah waa tacliiqu shayin bishayin shay baa shay lagu xidhayaa biini shariyati baa lagu xidhayaa ashariyati hamzada ku jirta waa hamsat lwasli oo biin ashariyati inaad tidhaahdaa waa laxni waa qalad waa inaad marka waxa weeye hamzadaas mar haddii hadalka la xidhiidinayo hamsatulwasli waa inaad ku dhawaaqin waa inay dhacdaa bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan bisa lismu haddaad tidhaahdo dee laxni baad akrida marka biin ashariyati haddaad tidhahdo waa laxni oo nuunkii waa reeban yahay saan u geli kasratu takhallus baad keeno keeniyo yacni xarako hoos dhig ah baad nuunka saari dabeedna markaasaad ku dhufa shiinka biini shariyati inta shariyada a lagu xidho aw biixdaa akhawaatiha ama inta shariyada ah walaalaheed mid ka mida lagu xidho markaa shuruuddu waxay u qaybsantaa shardi lagowi iyo shardi caqliya iyo shardi sharci ah shardiga mukhasiskee wax lagu reebayaa ama wax lagu khasisayaa shardiga sharciga ah ma aha ka caqliga ana ma aha waa shardiga lugawiga ah tacriifkiisuna waa tacliiqu shayin bishayin biini shariyati aw biixdaa akhawaatiha ayaa waxaa la yidhaahdaa shardi baa la yidhahdaa tusaalihiisu wuxuu yahay in la yidhaahdo in zurtanii akramtuka haddaad isoo isoo booqato ama isoo siyaarato waan ku sharfayaa marka akramtuka waa ku sharfaya waxay mucallaq kutoo ku xidhan tahay ikraamkaasi ziyaaradaad soo booqato ayay waxa weeye markaa shardi u tahay waayahay waxaa dhici karta shardigaa waxa weeye wax reeb wax khasisayaa inuu hor maro iyo inuu dib maro yani mid walba oo dhici karta mid walba oo dhici karta walakum nifu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahuna walad walakum idinka idiin sugnaatay nisfu ma kii barhkii taraka aswaajukum haweenkiinu ay ka tageen in lam yakun lahuna waladun waa haddii yaga aynay u sugnayn wax ubada haddaynay lahayn waxaa idiin sugnaaday falakum nisfu ma taraka aswaajukum marka jawaabu shardigii kuufiyiintu waxay qabaan jawaabu shardigu shardiga waaba ka hormari karaa marka calaa ra'yi lkuufiyiin haddii lagu socdo taa hore ee lasoo sheegay walakum nisu maa taraka aswaajukum baaba jawaabu shardigii ah laakiin basriyiintu waxay yidhahdaan nuxaadda reer basra jawaabu shardigu shardiga kama hormari karo markaa kaa hore daalli buu u noqonayaa waa ku tusinayaa ee isaga laftiisu jawaabti ma aha ee jawaabti waxay noqonaysaa muqadar in lam yakun lahuna waladun falakum nifu ma taraka azwaajukum falakum nifu ma taraka azwaajukum jawaabu shardiga saasuu noqonaya marka shardiga ninkii markaa waxa weeye afadiisa ama ooridiisu ay geeriyootay wuxuu qaadanayaa xoolaha gabadhaasi ka tagtay nuskeed buu qaadanayaa laakiin waa goorma waa bishardi inaynay wax ubada gabadhaasi dhalin ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhashe ee hadday ubad ka tagtay yani ubadkaasi wuxuu doonaba ha noqdee yani hadday ubad ka tagtay ilmana ha noqdeen hal qofna ha noqdeen waxa weeye ma yeelanayo nisfigaa yeelan maayo rubuc buu yeelanaya marka in lam yakun lahuna waladun shardigaasaa waxa markaa uu saaray ubad haddii aynay lahayn baa la sheegay waxa weeye inuu nisfigaa yeelanayaane haddii aynay ubad lahayn mafhuumka shardigu leeyahay baa lagu bixiyey oo macnuhu muxuu dhacayaa mafhuumu shardigu muxuu noqonayaa haddii ubad ay leeyihiin nisfi kala barow bar ma yeelanayaan haddii ooridaas ama gabadhaasi ay ka tagtay ubad ninkeedii ay ka dhimatay yani ma yeelanayo xoolaheeda nuse rubuc buu yeelanaya marka lawlaa hada sharطu lastaxaqa alaswaaju nisfa lastaxaqa alaswaaju nisfa haddii markaa shardigaasi aanu jiri lahayn wuxuu markaa mutaysan lahaa nisfi fi kuli alaxwaal haddaan shardigaa laga daba keeni lahayn laakiin waxaa ka baajiyey mar walba inuu nisfi qaato shardiga laga daba keenay oo xaalad xaaladihii ka mida lagu bixiyo mafhuumu shardiga lagu saaray waxaa kaloo banaan shardigu inuu mashruudka ka hormaraana waa banaan tahay wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina hadday yihiin yani markaa haweenku ulaati xamlin yani haweenka muطallaqaadkaa furteen hadday yihiin ulaati xamlin qaar uur u saaxiiba hadday yihiin faanfiquu masruufa calayhina korkooda xataa yadacna xamlahuna ilaa uurkooda ay dhigayaan oo umulayaan marka hadda shardigii baa markaana horeeya kalaamka kalena waa caynkaa shardigu hadduu yidhaahdo in dakalti daara fa anti aaliqun gabadh yahay haddaad markaa gasho guriga waad iga furan tahay oo ugu jeedo alaaq mucallaqa calaa shar hadday gasho way furmaysaa isagoo shardi uga jeeda hadduu hadalkaa yidhaahdo waxa weeye way furmaysaa washardu shardigu yajuuzu waxa banaan an yata'ahara inuu ka dib dhaco can ilmashruudi ka shardiga loo dhigaayo ee shardiga lagu xidhay wayajuuzu waxa banaan an yataqadama inuu ka hormaro cala almashruudi ka shardiga lagu xidhay ka shardiga loo xidhay inuu ka hormaraana banaan rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed waxaa inoogu dambeeyey shardiga waxaa ku xiga almuطlaq wlmuqayad wlmuqayadu bisifati qaala sheekhu raximah اllah wlmuqayadu kii lagu qayday ee lagu xidhay bisifati sifa lagu xidhay yuxmalu calayhi waa lagu xambaarayaa almuطlaqu muطlaqii baa lagu xambaaraya kaaraqabati waa sida qoorto quyidad lagu qayday lagu xidhay biliimaani iimaan baa lagu xidhay fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood wa uطliqat waa la sii daayo waa la iطlaaqay fii bacdi almawaadici meelaha qaarkoodna yacni meelaha qaarkood in sifo gaara lagu xidho waa laga iطlaaqo waa laga sii daayey oo laguma xidhin meelaha qaarkoodna waa lagu xidhay fa yuxmalu waa lagu xambaarayaa almuطlaqu kii la iطlaaqay ee la sii daayaa lagu xambaarayaa cala almuqayadi kii la qayday ee wax lagu xidhay sifo lagu xidhay baa lagu xambaaraya waxa uu halkana kaga hadlayaa muطlaq iyo muqayad baabkii hore laga soo warramayeyna xidhiidh buu la leeyahay waayo caam iyo khaas ayaa baabkii hore ahaa baabkana waa muطlaq iyo muqayad waana ishuseeyaan waayo muطlaqa iyo caamku labaduba cumuum ayaa si ugu jira bacdu طalabati اlcilmina waa iskaga qaldamaan ereygaasi waa caam iyo ereygaasi waa muطlaq farqa se u dhexeeyo waa kala duwan yihiin culamada qaarkood waxay yidhaahdaan midna cumuumkiisu waa bedeli midna cumuumkiisu waa shumuuli bimacnaa wax fara badan baa mid gudagelaya hal mar qura waa kaasi waa alcaamo weeyi inagii soo nidhi alcaamu waxaa la yidhaahdaa lafdun huwa lafdu اdaalu huwa lafdu lmustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan waa lafdiga markaa wada maanshaynaya wada gaadhaya wixii u suubama hal mar keliyuu wada gaadhaya ina alinsaana lafii khusrin jinsiga insaan la yidhaahdo dhan baa soo gudagelaya hal mid looma jeedo ina alinsaana ay ina kula alinsaani lafii khusrin khasaaray ku sugan yihiin bini aadamka oo dhami ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri afartaas sifo ciddii ku sifowday maahee inta kale khasaaray ku sugan yihiin laakiin afartaas sifo ciddii ku sifowday khasaaraha waa ka badbaadaysaa waa laga soo reebay marka caamka cumuumkiisu waa shumuuli oo wax badan baa hal mar ku soo wada xaroonaya mutlaqa se cumuumkiisu waa bedeliyo yacni marba waxbaa soo gelaya oo haddaad tidhaahdo ra'aytu rajula nin baan arkay waa mutlaq baa la odhanaya nakira fii siyaaqi nafyi cumuum bay faa'iideysaa nakira fii siyaaqi lisbaatna haddaynay imtinaan ahayn ama manna sheegad ahayn waxaa u asala inay ilaaq faa'iideyso cumuum aynay faa'iideyn haddii cumuum looga jeedo daliil kaleoo khaarijiya waa in loo hayaa laakiin hadday imtinaan tahay oo loo manno she wax la manno sheeganaya ay tahay cumuum waa laga qaadanaya nakira fii siyaaqi lisbaat hadday u timaado lilimtinaani manna sheegad cumuum waa faa'iideynaysaa waa laga qaadanaya haddaynay laakiin manna sheegad u iman yacni ilaaq bay faa'iideysaa sidaasaa u asala haddaan ilaaq looga jeedina cumuum looga jeedo daliil bay u baahan tahay biduuni daliil ilaaq baa lagu xambaari ra'aytu rajula nin baan arkay ninkaasi mid mucayana kuma gaar aha wuxuu noqon karaa markaysagaa kuu doono hal marna mid wax ka badan ma shamlinayso oo ma soo gudagelayaan nin qurun bay ku dhacaysaa laakiin ninkaasi mucayan ma ahee yacni waxa weeye marba mid buu noqon karaa ra'aytu rajula nin baan arkay zayd buu noqon karaa ra'aytu rajula nin baan arkay mar labaad haddaad tidhahdo camar buu noqon karaa marka waxa weeye haddaad ka bedbedelayso yani malaayiin baad gaadhsiin kartaa laakiin waxa weeye hal mar baynay wada shamlinayne dee malaayiin dafcadood bay u baahanaysaa yani malaayiin dafcadood yani markaa goor inaad tidhaahdo ayay u baahanaysaa hal mar mid wax ka badan ma soo gudageliyo marka ilaaq waxaa la yidhahdaa ma ashcara bimacnan yatasifu bihi bacdu afraadi alcaami min nactin taasi waa muqayadku tacriifiye muطlaq waxaa la yidhahdaa ma dala calaa shaa'icin fii jinsihi mulaq waxa weeye ma dala calaa shaa'icin fii jinsihi bilaa qaydin muطlaq waxaa la yidhaahdaa wixii ku tusiya calaa shaa'icin mid ku faafsan fii jinsihi jinsigiisa ku faafsan bilaa qaydin wax dabari isagaanu ku xidhnayn kaasaa waxaa la yidhaahdaa muطlaq baa la yidhahdaa muطlaq maxaa loo yidhi qayd iyo dabar lagu xidho ayaa laga sii daayey maa dalla calaa shaa'icin fii jinsihi wixii ku tusiya wax ku faafsan jinsigiisa bilaa qaydin iyadoo wax dabari aanu ku sugnayn kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani muطlaq baa la yidhahdaa muqayadna waxaa la yidhaahdaa yani intaa wuxuu dheer yahay qayd buu leeyahay qayd ayuu leeyahay ta hore horta aan tusaalayno iطlaaqii wuxuu noqonayaa masala raqaba fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasa raqabadii waxay noqon kartaa yacni qoor markaa inuu xoreeyaa saaran baa layidhi mid lab bay noqon kartaa mid dhadig bay noqon kartaa mid qaaliyay noqon kartaa mid jaban bay noqon kartaa yacni waxay noqon kartaa mid waxa weeye qurux badan mid laga qurux badan yahay oo aan qurux badnayn bay noqon kartaa yacni jinsigay doonto bimacnaa waxa weeye raqabadaasi ama carab ha ahaato ama cajam ha ahaato ilaaq bay tahay waxay noqon kartaa markaa mu'mina wa kaafira inay tahay markaa mid muuminada iyo inay tahay mid gaalada marka waxaa la odhanayaa waa mutlaqa fataxriiru raqabatin waayo astaan raqabada lagu sii asteeyey aayaddan kuma jirto wax astaanoo lagu sii xidhay waa inay iimaan ku sifaysan tahay waa inay lab tahay waa inay dhadig tahay waa inay cas tahay waa inay madow tahay yacni waxa weeye marka wax astaan oo loo sii sameeyo lagu sii xidhay ma jirto marka waxay noqonaysaa mutlaq bay noqonaysaa muqayadna waxaa la yahay maa wudica fiihi qaydun yani isilaaxaan waxaa la odhanayaa maa dalla calaa shaa'icin fii jinsihi muqayadin bisifatin min asifaati waxaa la yidhahdaa waa wixii ku tusiyey yani shay ku faafsan jinsigiisa oo waxaa jinsigiisu ku sii daysan yahay laakiin sifo gaaruu ku astaysan yahay ama sifo gaaruu ku sii xidhan yahoo lagu xidhay sida raqabadii in iimaan lagu xidho fataxriiru raqabati mu'mina sida aayaddii ka warramaysay kafaaratu lqatli alkhata dilka khata ee ka ma'a ah kafaaradiisa aayaddii ka warramaysay qoorta la xoraynayo waxaa lagu sii tilmaamay waa inay tahay yacni qoor iimaan ku astaysan ama ku sifaysan marka raqabati mu'mina waxay noqonaysaa yacni muqayad waxay ku dabranta oo ku xidhan tahay bisifati aliimaani sifada iimaan la yidhaahdo fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasaana waxay tahay waa raqabo muطlaqa ahoo sifo gaara laguma qaydin markaa sheikhu wuxuu tilmaamayaa in labadaa uu isku xambaarayo mulaqa iyo muqayadka la ysku xambaarayo mulaqa iyo muqayadka in la ysku xambaarayo ayuu markaa sheikhu inoo tilmaamaya baabkana markuu mukhasisaadka ka hadlaayay mukhasisaadka mutasilka ah saddex qaybood buu inooga sheegay wuxuu inoo sheegay mukhasisaadka mutasilka ah istisnaa iyo shardi iyo waxa weeye markaa sifo saddexdaasu inoo sheegay sifadii inooma tusaalayn sifadii inooma tusaalayn waxaa sifadii markaa soo gelaya haddii markaa nas uu soo arooro markaa caam ah yani waxa weeye nas markaa hadduu soo arooro caam ah oo shay kale oo markaa waxaw muqaabil u ah sife lagu qaydo oo ay iskhilaafaan waxay noqonaysaa tanaati ka dhaxeeyo waa la ysku khasisaya takhsiis baa lagu samaynaya laakiin baabkan iطlaaqa marka la joogo waxaa la odhanayaa haddii midna la iطlaaqo midna wax lagu qaydo waa la ysku qaydaya waatay culamadu yidhahdaan qaacida yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayadi ida اtaxadaa fi الsababi wاlxukmi muطlaqa iyo muqayadka waa la ysku dabrayaa waa goorma waa markay sifada waa markay sababta waa markay sababta iyo xukumka labadaba ka midoobaan oo waa isku sabab waana isku markaa xukum xukum keliya ayuu ku saabsan yahay sabab keliyaana ku wada timi suurada noocaas oo kale jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayadi muطlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaarayaa bay markaa yidhahdeen muطlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaaraya haddii laakiin waxa weeye labada aynu ka wada midoobin oo sababtu ay kala duwan tahay iyo xukunku labaduba kala duwan yihiin inaan la ysku xambaarayn waa la ysku waafaqsan yahay yani waa itifaaq taana wax khilaafi kuma sugnaa haddii labada midkooduu ka midoobo oo sababtay ka midaysan yihin oo xukumkay ku kala duwan yihiin ama xukumkay ka midaysan yihin oo sababtay ku kala duwan yihiin taa khilaaf baa ku jira oo madaahibtu waa ay isku khilaafsan yihiin miyaa la ysku xambaarayaa iyadoo sababtii iyo xukunkii labada mid uu ka midoobeen labada nas ee midna mutlaqa yahay midna muqayadka yahay mise la yskuma xambaarayo khilaaf baa ku jira bayna ahli lcilmi shaaficiyadu waxay yidhaahdaan hadduu labada midkood ka midoobo waa la ysku xambaarayaa bay yidhahdeen labada midkood hadduu ka midoobo waa la ysku xambaaraya bay yidhahdeen iyadoo marka waxa weeye sababta iyo xukunka mid ahaan ay ka midaysan yihiin oo xukunka ay ka midaysan yihiin oo sababta ku kala duwan yihiin waxa weeye waa kafaarada dilka khata'a ah iyo kafaaratu dhihaar kafaaratu dhihaar labada waxaweye xukunka waa iskaga mid mid walba waa qoor in la xoreeyo oo kafaara gud loo xoreeyo laakiin sababta kafaaradu ku timi bay ku kala duwan yihiinoo midna dil dilka ma aad keensaday midna waxa keensaday dhihaar wax la yidhaahdo ninku afadiisii ama ooridiisii inuu ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii waxaad iga xaaraansan tahay sida markaa waxa weeye duudka hooyaday uu iga xaaraansan yahay inaan markaa naagnimo ka doono bimacnaa hooyada inaan naagnimo u fuulaa sida iiga xaaraansan tahay baad iiga xaaraansan tahay hadduu ku yidhaahdo waxa weeye arrinka noocaasa waxaa la yhaha dihaar waa dembi kabaa'ira kafaarana ka waajibta haddii waxa weeye gabadhii sidaa lagu haysto oo markiiba aan la talaaqin kafaara ka waajibta culamada qaar waxa weeye uma yacuuduuna lima qaaluu waxay yidhahdeen waa haysadka la haysto qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa waxa weyaan yani markaa waa in yani markaa la doono yani la casmiyo yani galmadeeda markaa la casmiyo ama mubaasharo iyo wax lamida markaa lagu sameeyo almuhim yani taas waxa weeye kafaaratu dihaar weeyo dembiga kabaa'irkaee dihaarka la yidhaahdo ayaa markaas sababay fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasaa tan kalena dil ka ma aa sababay shaaficiyadu waxay yidhaahdaan camdiguna waa uga awlaysan yahay in kafaara gudka la sameeye almuhim dilkii khaطأa maxaa la yidhi fataxriiru raqabatin mumina fataxriiru raqabatin mu'mina wma kana limuminin an yaqtula mu'mina ila khaطأa wman qatla mu'mina khaطأa fataxriiru raqabatin mu'mina yani kii waxa weeye qof muumina kama u dilaa yani waxa saaranoo ku waajibtay qoor muuminada inuu xoreeyo marka mar hadduu xukunkii ka midaysan yahay waxay yidhaahdeen yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayadi oo tan kalena ee kafaaratu dihaar ku saabsanna qoortaasi waa inay muuminad noqotaa la xoraynayaa qoortaas la xoraynayaa waa inay muuminad noqotaa marka waxa weeye taana waa saas weeye haddii sababta uu ka midoobo oo xukunka ku kala duwan yihiin lafteeda waxay yidhaahdeen yani markaa waa la isku qaydayaa fagsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi weysay ku saabsanayd xukun yani markaa weyse ah oo in gacmaha la maydho ayuuwaxay tahay famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu waa tayamum bay ku saabsantahay gadgabaysi bay ku saabsantahy marka labada xukun waa kala duwan yihiin oo midna waa gacmo maydh midna waxa weeye waa in gacmaha la masaxo weeyaan marka mid waxaa lagu qayday ila almaraafiqi midna lama qaydina waa la ilaaqay idan maxay leeyihiin yani xukunku waa kala duwan yahay laakiin sababtu waa isku midoo yani markaa tahaara mid walba keensatay tanna waa ahaaro sababteedu tanna waa ahaaro marka shaaficiyadoo kale waxay odhanayaan waa la isku xambaaraya sidaas aawodee marka la gagabaysanayana gacmaha ilaa mirfiqeynka suxullada laga gaadho waa in la masaxaa bay leeyihiin ala ra'yi shaaficiya calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waxay doortaan sababta iyo xukunku markay isku mid yihiin oo aynay kala duwanayn markaasaa la isku xambaarayaa haddii kaloo ay kala duwan yihiin mid ahaan ee uu kala duwan yahay ama labaduba ay kala duwan yihiinna layskuma xambaarayo ta hore ku saabsan caamka in sife lagu qaydo laba nasoo kala duwan markay ku saabsantahay ma aha a halkaas waxa weeye saan uma caddayn ama waxa weeye sabqu lisaan baa jiray yacni waxa weeye marka laba nas oo kala duwan yani markaa uu ku saabsan yahay maaha ee nas qura ayaa mid sifa lagu sii qayday nas keliya waxaa ku soo arooray ilaaqii haddana sifaa lagu sii asteeyey oo lagu sii sifeeyey ta noocaasoo kale waxay leeyihin waa min qabiili takhsiisi bisifa sifa in wax lagu khasiso noocaas weeye tusaalaheedu waxay tahay ومن qتلh miنkم متacmdا فجزاء مثل ma qتل من النcم aيadaas oo kale متacmdا yaعni waxa weeye waa xaal oo marka leeyahay صفa wax lagu qaydaa صifadu nactigii lagu yaqaanay kutubu naxwi oo qura qura loogama jeedo shay kastoo shayga wax ka astaynaya oo kasii tilmaamaya ha ahaado nactigii la yaqaanay ha ahaado markaa waxa weeye xaal ha ahaado ha ahaado waxa weeye daraf ha ahaado ha ahaado jaar iyo majruur ha ahaado dhammaan waxay soo gelayaan yacni min baabi taqyiidi bisifa sifa in wax lagu qaydo ayay soo gelayaan sifada macno ka caamsan baa looga jeedaa macnihii naxwaha loogu isticmaali jiray marka waman qatalahu ku kasta oo dila ugaadha minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mutacammidan xaaluu u kasaayo u badrheeraayo fajazaaun ay fa calayhi jazaaun korkiisa waxa saaran oo ku waajibay yani markaa fidyo jazaagaasoo milu maa kii lamida qatala uu dilay oo min annacami nicmoolayda ka mida yani kaas lamida kuu dilay kaa la midoo min annacami nicmoolayda ka mida marka mutacamidan marka la yidhi waxaa baxaya kii mukhtia ahaa ee ku kama'ay oo isaga kafaara ku waajibi mayso yani fidya ku waajibi mayso cala alqowli araajix culamada qaar oo markaysaga yani qeydka aan qaadani waa jiraan aan wax ku khasiisin hadda suuradan oo yidhi waxa weeye ama mutacamid ha ahaado ama mukhti ha ahaadee marlayba marlayba waa inuu markaa yani sameeyaa fidyadii waa inuu bixiyaa oo uu neef markaa xoolo ah oo u dhigma oo laba cadaalad u saaxiibi ay xukumeen yani waa inuu xaramka ku qala laakiin qowlkaasi waa daciif qowlka raajixi waxa weeye mutacamidan waa inay khasisayso mutacamidan waa inay khasisayso weeyaan nactiga caadigaa xataa hadduu noqdana isagana waa saas si la-eg wuxuu noqonayaa markaa takhsiiska waa laga qaadanaya man baaca naklan mu'abbaran ku kastoo iibiya timir geetimireed mu'abbaran yani waxa weeye ta'biirku waa talqiix waa bacrimin yani markaa la bacrimiyey ama laysku garaacay oo ubaxa marka kadhadig lagu garaacay oo lagu bacrimiyey fasamaratuhaa lilbaa'ici midhaheeda waxa iska leh ka iibiyey ilaa an yashtarita almubtaacu inuu shardisto mooyaane ka iibsanaya marka qaydka mu'abbaran ah haddii aan la ta'biirin dee waxaa markaa laga qaadanayaa yani marka mafhuumu lwasfi inaanu markaa yeelanaynin yani markaa baa'ico ee waa marka waxay shardi ah waa inuu markaysaga yani isagu ta'biiriyaayo mu'abbaran waa inuu yahay yani sidaas yada ah ayaa waxa weye la shardiya wlmuqayadu kii la qayday bisifati sifa lagu qayday yuxmalu waa lagu xambaaraa calayhi korkiisa muqayadkaas almutlaqu baa lagu xambaaraa karaqabati waa sidii qoortii oo quyidad lagu qayday lagu xidhay ama lagu asteeyey biliimaani iimaan fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood wa uطliqat la iطlaaqoo la sii daayey fii bacdi almawaadici meelaha qaarna fayuxmalu waa lagu xambaaraya almuطlaqu muطlaqa lagu xambaaraya cala almuqayadi muqayadka ayaa lagu xambaaraya almukhasis lmunfasil wayajuuzu waxa banaan takhsiisu lkitaabi kitaabka in la khasiso bilkitaabi kitaab lagu khasiso wax lagaga soo reebaa waa banaan tahay wa takhsiisu lkitaabi kitaab in la khasiso bisunnati xadiis wax lagaga soo reebaana waa banaan tahay wa takhsiisu sunnati sunno in la khasiso bilkitaabi kitaabka qur'aanka wax lagaga soo reebaa oo xadiisku uu yahay mukhasas la khasisaayo iyaduna waa banaan tahay wa takhsiisu sunnati sunnada in la khasiso oo bisunati sunno wax lagaga soo reebaa oo xadiis xadiis lagu khasisaana waa banaan tahay wa takhsiisu nudqi manduuq mid lagu dhawaaqay waa aayad ama xadiise in la khasisaa waa banaanto wax laga soo reebaa bilqiyaasi qiyaas wax lagaga soo reebaa wanacnii waxaanu u jeednaa binudqi nudqi waxaanu uga jeednaa mantuuqa waa markaa ficl iyo mafcuul looga jeede qawl llahi tacaala hadalka ilaahayba qowl llahi tacaala hadalka ilaahay baanu uga jeednaa qowl allahi tacaala hadalka ilaahay baanu uga jeednaa wa qowl arasuuli sala allahu alayhi wasalam iyo hadalka rasuulka sala allahu alayhi wasalam baanu uga jeednaa waxaynu soo aragnay mukhasisaadka mutasilkaa baynu soo aragnay almukhasisaat almutasila halkana wuxuu kaga hadlayaa almukhasisaat almunfasila mukhasisaadka munfasilka ah ayuu markaa halkana kaga hadlaya marka takhsiis bilbedel iyo bedelulbacdi in wax lagu khasiso iyo takhsiis bilgaaya in wax lagu khasiso iyo laftoodu waxay kami ka mid yihiin mukhasisaadka mutasilka ah culamada qaarkoodna waxay ku tiriyaan takhsiis bibedeli lbacdi bedelulbacdi in wax lagu khasiso waxay ku tiriyaan yani kan markaa mukhasis almukhasa almukhasis bisifa culamada qaarkoodna gaar bay u sheegaan oo waxay yidhahdaan nooc kaley ka dhigaan haayo in wax lagu khasisaana tusaalaheedu waxay tahay qatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakiruuna marka xataa yucطuu gaaladii la dagaalama baa la yidhi ahlu kitaabka ahay waxaa la dagaalantaan ilama iyo ay ka bixinayaan jibirka ay ka bixinayaan iyagoo dullaysan marka xataadaa waxaa laga qaadanayaa waa haayo takhsiis baa laga qaadanaya bimacnaa waxa weeye xataa haddaan la odhan lahayn haddaan la odhan lahayn xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruuna haddaan la odhan lahayn waxay noqon lahayd mar layba in lala dagaalamo gibir ha bixiyaan ama yeena bixin laakiin iminka markii la yidhi xataa yuctu ljizyata can yadin waxaa laga qaadanaya hadday gibirka bixiyaan iyaga lala dagaalami maayo sidaasaa laga qaadanaya marka mukhasisaadka munfasilkaa buu soo baxay ou ka hadlaya mukhasisaadka munfasilkaa waxaa ka mid a aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu khasiso aayad qur'aana aayad qur'aana lagu khasisay ama aayad qur'aana xadiis nebi lagu khasisay aayad qur'aana iyadoo aayad qur'aana lagu khasisay tusaalaheedu waxay tahay wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru yacni dumarkii ama haweenkii la furay waxay sugayaan oo nafahooda la sugayaan oo cadadbaxoodu yahay yacni saddex markaa caado inay markaa helaan taasay ku cadadbaxayaan intaasay sugayaan muddadaa culamada qaarna qurciga waxay ku fasiraan yani tahaarada marka saddex duhuri calaa qawlin ama saddex caado marka aayaddaasi waa caamo waxay caam ku tahay yacni gabadhii markaa ninku uu furay isagoo markaa u dukhuulay oo u galay ama u galmooday iyo tii waxa weeye aanu u dukhuulina bimacnaa aanu uba dhowaanin oo intuu meheriyey haddana furay isagaan markaa waxa weeye halkaa u dhaafin yacni labadaba caam bay ku tahay waalmuطallaqaatu mid walba waa mid la furay marka caam bay ahayd cumuumkii takhsiis baa galayoo gabadhii inta la meheriyey markaa ninku aanu u dhowaanin ee uu dabeedna sidii ku dalaaqay taas iyadu wax cadadbaxa ma leho waa laga reebayaayo aayad kalaa khasisay aayadda hore waa caam aayad kalaa khasistay oo ilaahay waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum almu'minaati uma طallaqtumuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wax cadadbaxa ma leh waxay baa-ina ku noqonaysaa mar haddaanu ninku u dhowaanin gabadhaasi intuu meheriyey haddana talaaqay waxay markaa baa-ino ku noqonaysaa dalqada la furo haddiiba la furo waxa weeye isla markiiba nin kale waa guursan karaa waayo wax cadadbaxa ma laha marka cumuumkii hore waxa khasistay aayaddan kale famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha aayad qur'aana in la khasiso oo xadiis nebi lagu khasiso waxaa ka mid a wa uxila lakum ma wara'a dalikum waa laydin xalaaleeyey markii laga soo warramayo haweenka kuwa la la xaaraantinimeeyey markii laga soo warramay ayaa waxaa la intaa lasoo sheegay wixii ka dambeeya xalaal baa laydinka dhigay xadiis nebiyo saxiixa khasisay aayaddo waxa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha walaa calaa khaalatiha gabadha lalama guursado eedadeed yani waxaa loo jeeda eedadeed ruma iyo habaryarteeda lalama guursado oo bimacnaa waxa weeye qur'aanka waxaynu ku aragnay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila ma qad salaf laba habloodoo walaala ah nin inuu wada guursadaa ma banaano meher ku kulmiyo axaadiista haddaba waxay ku darto inoo sheegtay inan iyo eedadeed ruma ama inan iyo habaryarteed rumana meher laguma kulmiyo oo nin ma wada guursan karo marka aayaddana laguma sheegin aayadda waxaa la waxilla lakum maa waraa'a daalikum intaa wixii ka dambeeya inaad kulmisaan iyo inaad gaar u guursataanba idiin banaan baa laga fahmayey dabeed marka waxa weeye xadiiskaasaa wuxuu tilmaamay laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha inan iyo eedadeed ruma in meher lagu kulmiyaa inay bannaanayn inan iyo habaryarteed rumana in meher lagu kulmiyaa oo nin wada guursadaa inayna bannaanayn isla mar keliya jamciga iyo kulmintaa la diidan yahay laakiin waxa weeye haddii markaa marba mid inuu guursadaa waa u bannaan tahay oo inantii intuu furo eedadeed ruma inuu guursadaa u bannaan ama inantii intuu furo habaryarteed inuu guursadaa u bannaan sida labada hablood ee walaalahaba waxaa la diidayaa ay tahay meherka in lagu kulmiyo laakiin marba inuu mid guursado cid uma diidayso oo waxa weeye isagoo mid qabay hadduu mid dalaaqo yani markaa uu furo amaba ay ka dhimato dee walaasha tii la walaasha ahayd waa guursan karaa markaa jamcigaa la diidan yahay marka wauxilla lakum maa waraa'a daalikum cumuumka aayadda waxaa lagu khasisay oo wax lagaga soo reebay xadiidkii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay yani takhsiisu sunnati bilkitaab sunno in la khasiso oo qur'aan lagu khasiso sunada iyadoo la khasisaya waxaa ka mida qowluhu sala allahu alayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xata yaquluu laa ilaha ila allah waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo o la diriro ilamaa iyo ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah way ka ashahaadanayaan marka jeeray ashahaataan inaan laga daynaynin inta ashahaad ka horaysa wax kastay sameeyaanba ee dagaalka sidii loogu wadayaa laga markaa qaadanayay xadiiska takhsiis baa haddaba cumuumkaa galayoo de aayadda hore xadiiska hore wuxuu caam ku ahaa hadday gibir bixiyaan iyo haddaynay bixin mar layba in waxa weye lala dagaalamayo ilaa intay ka ashahaadanayaan ka islaamayaan aayaddu haddaba waxay tilmaantay hadday gibir bixiyaan in dagaalka laga daynayo marka aayaddu waxay khasistay xadiidka xadiidkaa cumuumkii la khasisayay ah aayadduna waa mukhasiskii munfasilka ahayd xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay sunno in sunno lagu khasiso bimacnaa xadiis in xadiis lagu khasiso waxaa ka mid a fiima saqat asamaau lcushru wixii samadu roobku waraabiyo ee bimacnaa waxa weeye markaa beera ah ee ku baxa roobka ku baxa waxaa ku sugan toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waxay caam ku ahayd fiima saqat isamaau fiima qalla wakasura wixii yaraada iyo wixii bataba waayo maadu way inagii soo aragnay siyaqulcumuum inay kamid tahay marka waxa weeye hadday yar tahay waxa ka beerta ka soo go-ay iyo hadday badan tahay mar layba cumuumku wuxuu tilmaamayaa toban meelood inta loo qaybiyo meel yani markaa ahaan in la bixiyo ama hal tobnaad in la bixiyo xadiis ba haddaba khasisay oo nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa shan awrar wixii ka yar bimacnaa shan awr waxay qaadaan oo raashina wixii ka yar kuma sugna sadaqatun wax zakii kama waajibto marka wuxuu xadiisku noqonayaa cumuumkii hore ee tilmaamayay ha yaraado waxaa beerta ka go-ay ama ha batee mar layba in marka haltobnaad laga bixinaayo cushri laga bixinayo takhsiis baa galayoo wixii markaa waxa weeye shan awrar ka yar iyaga markaa waxa weeye markaa sadaqa kama waajibto zaka kama waajibto marka waa xadiis xadiis khasisaaya weeye wuxuu kaloo shiiku inoo sheegay xadiis nebi in la khasiso oo qiyaas lagu khasiso qiyaas in lagu khasiso xadiidka iyadoo la khasisayo waxaa ka mid a xadiidka uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caamin yacni waxa weeye ruuxii yani labadii markaa waxa weeye aan guur hore soo marin ee inankii inanta ahaa ee iska sinaystay waxaa ka waajibay ama dhaladooda ahaaday oo laga lagu dhufanayaa boqol jeedal sanadna waa la masaafurinaya caam waxay ku tahay albikru bilbikri hadday xor yihiin iyo hadday addoome yihiin mid walba mid walba waxay ku tahay caam marka inantii addoonta ahayd aayad baa ka reebtay oo ka khasistay fain atayna bifaaxishati facalayhina nisu ma cala almuxsanaati min alcadaab aayaddaas ayaa lagaga reebay haddaba waxa weeye ninkii marka addoonka ahaana qiyaas looga qiyaasanayo addoonta ayaa lagaga khasisaya oo xadiiska lagaga reebay aayaddana waa saasi la-eg oo waxa weeye aayadda azaniyatu wazani fajlidu kula waid kula waaxidin minhuma miata jalda yani waxa weeye ninkii sinaystay iyo gabadhii sinaysatayba boqol jeedal yani ku dhufta aayaddu waa caam marka takhsiisulkitaabi bilqiyaasina waa taa aynu ku sheegnay takhsiisu sunnati bilqiyaasi mid lamida weyi oo qiyaas yani looga qiyaasanayo addoonka laga qiyaasanayo addoonta looga qiyaasanayo addoonta looga qiyaasanayo ayaa markaa azani wazanina lagaga reebay oo lagaga khasisay marka addoonkii iyo addoontii hadday sinaystaan ha ahaado markaa qaar guur hore soo maray ama yaynay ahaan mar layba waxaa laga jaraya iyaga waa markaa konton jeedal waayo markaa dilku ma qaybsamo marka taana sidaa weeyi taana sidaas weeyi mukhasisaadka munfasilka culamada qaar waxay ku daraan in caqliga wax lagu khasiso in xiska iyo dareenka wax lagu khasiso in ijmaaca wax lagu khasiso shaarixuna waa idin misaalina waa idin tusaalaynaya ashyaada noocaasi markaa ay tilmaamayaan waa laga fiican yahay in la yidhaahdo caqligaa khasisay ama waxa weeye xiska iyo dareenkaa khasisay ama ijmaaca khasisay masalada la leeyahay ijmaac baa khasisay saxiixu waxay tahay ijmaaca laftiisu wax ma khasisaye daliilka uu ijmaacu ku dhisan yahay baa takhsiisku markaa yani ku dhacaya oo wax khasisaya yani daliil ijmaac baa mukhasisku noqonayaae ijmaaca laftiisu waxba khasisi maayo xiski iyo caqligu masaaisha ay leeyihiin waxbay khasiseenna waxaa sida raajixa ay tahay waa cumuumu yuraadi bihi lkhusuusu waa markaa caam khusuus muraadka looga jeedaa tahay lafdigaa caam ah laakiin muraadka looga gol leeyahe looga jeedaana wuxuu noqonayaa khaas buu noqonaya cumuumu yuraadu bihi lkhusuusu wayajuuzu waxaa banaan takhsiisu lkitaabi kitaab in la khasiso bilkitaabi kitaab lagu khasiso waxaa loo jeedaa kitaabka qur'aanka aayad qur'aan oo aayad qur'aana khasisaysaa loo jeedaa wa takhsiisu lkitaabi kitaab in la khasisaa banaan oo bisunati sunna lagu khasiso bimacnaa xadiis nebi lagu khasiso wa takhsiisu sunati sunna in la khasiso bilkitaabi kitaab lagu khasiso bimacnaa aayad qur'aana lagu khasiso ka la khasisayaana xadiis uu yahay wtaksiisu sunati sunna in la khasiso xadiis baa loo jeedaaye bisunati sunna lagu khasiso bimacnaa xadiis xadiis lagu khasiso wa taksiisu nudqi mantuuq in la khasiso bilqiyaasi qiyaas lagu khasiso wanacni waxaanu uga jeednaa binudqi nudqiga waxaanu uga jeednaa mantuuqa qowl allahi tacaala hadalkii ilaahay iyo waqowl rasuuli sala allahu alayh wasalam iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam baanu ujeednaa almujmalu wlmubayin wlmujmalu mujmalku maftaqara waa wixii u baahday ila lbayaani caddayn u baahday walbayaanu caddayntuna ikhraaju shayi shayga in laga saaraa layahay min xayizi lishkaali yani marka xayiz waxaa la yidhaha makaanka marka meesha madmadowgale in laga bixiyo oo ilaa xayizi tajallii meesha muuqadka iyo markaa caddaanta u saaxiibkaa loo saaro bayaankaasaa la yidhaahdaa wanasu naskuna maa laa yaxtamilu waa waxaan aqbalaynin ilaa macnan macno mooyaane waaxidan keliya mooye wax kale aan aqbalayn wa qiila waxaa la yidhi maa ta'wiiluhu tanziiluhu yacni waxaa la yidhaahdaa nas maa ay ladii kii ta'wiiluhu awilaada la awilaya bimacnaa la fasirayaa ta'wiilka tafsiir baa loo jeedaa ee tanziiluhu soo dejintiisa uu yahay mujarad in la soo dejiyey keliya baa macnihiisa lagu fahmayaa waaba iska cadiyo waa la iska garanaya haddiiba la soo dejiyey yani macnihiisii waaba iska waadixo waa la iska garanaya wa huwa isagu mushtaqun waa mid laga soo dhambalo laga soo ishtiqaaqay min minasati alcaruusi yani minasada minasa waxaa la yidhaahdaa yani gabadha aroosada ah kursi markaa dheer oo loo dhigi jiro carabtu ay u dhigi jirtay ayaa minasada la odhan jiray caruusna waxa weeye hadda waxaa loo jeedaa yani aroosadii baa loo jeedaa oo waxa weeye ninka iyo gabadha mid walba waxaa la yidhaha caruus waxbana ta lama geliyo caruusatun lama yidhaahdo ee waxa weeye ninkuna waa caruus iyaduna waa caruus yani lugatulcarab labadaba caruus baa la yidhahdaa hadda laakiin carabtu lahajaadkay hadday ku hadlaan qaarkood markaa ninkana waxay yidhaahdaan caruus bay yidhaahdaan yani gabadhana waxay yidhahdaan cariis bay yidhahdaan ninkii caruus bay yidhaahdaan gabadhiina cariis bay yidhahdaan laakiin luqadii asalkaaydi hore labadaba caruus baa la odhan jiray innaguna dee ta baynu iska gelinaa markaa caruusad baynu dhahnaa da'daasi waxa weeye dee waa ta'dii un bay ka jeedaan wa huwa isagu mushtaqun waa laga soo dhambalay yani markaa nas ereyga la yidhaahdo min minasati alcaruusi yani meeshii dheerayde gabadha caruusadii ku fadhiisan jirtay ayaa laga soo dhambalay wa huwa minasadaasi alkursiyu kursi dheer buu ahaa halkana wuxuu kaga hadlayaa almujmal walmubayin ama walmubayan labada mid walba waa loo dabdiyaa in ismi faacil laga dhigo oo la yidhaha mubayin bikasri ilyaa iyo in la yidhaha mubayan yani bifatxi ilyaa marka la yidhaha mubayin oo ya-da lahoos dhigo isagaa wax caddaynaya marka la yidhaha mubayanna isagaa la caddaynaya isaga ayaa la caddaynaya oo dee ilaahay baa caddeeyaa loo jeeda ama rasuulkiisii baa caddeeyaa loo jeeda yacni marna naska laftiisii baa tabyiinkii lagu sifaynaya oo la leeyahay isaga laftiisii baa wax caddaynaya marka mujmal waxaa la yidhaahdaa wixii bayaan iyo caddayn u baahan baa mujmal la yidhahdaa siduu bayaanka ugu baahan yahayna waxay tahay yacni waxa weeye muraadkii looga jeeday baan waadix ahayn oo caddayn oo muraadka looga jeeday baan la garanaynba oo halkaasaa ishkaalku ka yimid oo muraadkii in la garan waayaa maxay ka timaadaa waxay ka timaadaa markaysaga waxaen in yacni erey mushtaraka la isticmaalo ama tarkiibka inuu ishtiraak ku jiro ama mufrad erey ahoo yacni ficila ama isima ama xarafa inuu ishtiraak ku jiro macaani kala duwan loo isticmaalo labadii macno aynay u kala awleysnayd mid walba uu aqbali karo masalan waxaa ka mid a yani tarkiibka iyadoo murakabku yani ishtiraak ku sugan yahay dalaaladiisa alishtiraa fi dalaala yani waxa weeye ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax yani dumarkii waxa weeye la mehersaday ee weliba meher loo cayimay xoolo cayiman oo lagu mehersadayna ay jiraan haddii markaa yani sidaa lagu furo iyadaan halkaa loo dhaafin waxay yeelanayaan nus bay yeelanayaan meherkiisa haddii loo tago meherkii oo dhan bay wada yeelanaysaa haddii iyadaan loo tegin meherna loo carabaabay oo lagu heshiiyey la furo kala badhow badh bay yeelanaysaa meherkii waxaa laga soo reebay ilaa an yacfuuna haweenku inay cafiyaan oo barhkaana saamaxaan mooyaane barka iska bixiya ragow inay iyagu cafiyaan mooyaane aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaaxi ama uu cafiyo kii gacantiisa ay ku jirtay guntinta guurku halkaa ikhtilaaf baa fuqahadu yani markaa isku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen kaa guntinta guurku gacantiisa ku jirtaa ma ninka gabadha loo meheriyeyba mise waxa weeye waa gabadha mas-uulkeeda oo weligeedii weeye labada midba mar bay gacantiisa ay ku jirtay guntinta guurku oo haddii loo meheriyo dee guntinta guurka ninkaa hayo hadduu doono waa furi karaa hadduu doonona waa dayn karaa intaan gabadha la meherin ka horna guntinta guurku weligay ku xidhnayd oo laa nikaaxa ilaa biweliyi ila gabadhan waxa weeye markaisaga yani aan weli meherin yani guurkeedu asixi maaye laa nikaaxa ilaa biweliy marka fuqahada qaarba mid bay ku tageen marka waxaa ku jira xooga ijmaal baa ku jira yani culamadu saasay yihahdeen laakin cala kuli xaal taas oo kale waxaa loo badiyaa in looga jeedo ninka oo macnuhu wuxuu u dhacayaa inay haweenku cafiyaan oo meherkii saamaxaan mooyaane nuskiiya ama waxa weeye ninkii gabadha qabay inuu saamaxo bimacnaa waxa weeye meherkii uu markaa u buura gareeyo oo yidhahdo waxba kaa kala goosan maayo wada qaado yani waxa weeye oo isaguna markaa inta uu cafinayo waxaa looga jeedaa inuu ugu daro oo uga buura gareeyo saasaa looga jeeda waxaa ka mid a markaa erayada uu ku sugan yahay ijmaalku ereyga quru wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru ereyga qarci ama qur'i baa waxaa loo isticmaalaa laba macne qarci caadadana waa la yidhaahdaa dhiigga caadada la yidhaahdo daahirnimada dumarku ay daahirka noqdaane dhiiggii caadada ka daahir noqdaanna waa la yidhahdaa labaduba marka mid walba waxaa la yidhaahdaa mid walba waxa la qarci baa la yidhahdaa qarci iyo qur'ina waa luqataanoo midna quru' baa lagu jamciyaa midna aqraa baa lagu jamciyaa waa yahay marka waxa weeye fuqahadii waa isgu isku khilaafeen oo qaarna saddex caaday ku xambaareen saddex dhiig saddex caado qaarna saddex goor inay caadadii ka daahir noqdaan bay ku xambaareen de waa iskhilaafaysaa oo waktigi waa kala badnaanaya waxaa kaloo la isku khilaafay famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu mintoo xaraf ah ayaa waxay aqbali kartaa in looga jeedo ibtidaau lgaaya waxay kaloo aqbali kartaa in mintu tabciidiyo looga jeedo oo badhnimo ay tilmaamayso marka waxa weye fuqahadii taana waa isku khilaafeenoo shayga markaad gegabaysanayso waxaad yani meeshaad ku gegabaysanayso in wax kaa soo raacaana gacmaha aad ku dhufatay in wax kaa soo raacan ma shardiba mise shardi ma ahee gidaar malaasan haddaad sidaa gacmaha ugu dhufato aan waxba kaa soo raacin waad ku gegabaysan kartaa fuqahadii labada qowlba waa leeyihiin oo madaahibtii baa isku khilaaftay sababtay isku khilaafeenna waxay tahay madaahibta qaarkoodna waxay ku xambaareen minhu in looga jeedo tabciid oo shaaficiyadaaba ka mida oo waxay yidhaahdeen wax ka mida meeshaad yani gegabaysiga gacmaha ku dhufanayso waa in wuxuun kaa soo raacan arladii ka midi ama boor ha ahaato ama wuxun yani markaa ciida ha ahaato wuxuun ka midi waa inay kaa soo raacaan oo mintaa tabciida bay yidhahdeen qaarna waxay yidhaahdeen madaahibta qaarkoodna mintu waa ibtidaau lgaaya oo waxaa looga jeedaa yacni waxaa masaxdaan wejiyadiin iyo gacmihiinna idinkoo ka soo bilaabaya gacmihiina iyo wejiyadiinna dee inaa waxa weeye markaa saciidka ku dhufataan marka xagga saciidka waa inay gacmuhu ka yimaadaan oo ay soo taabteen yani oo mintu waxay leeyihin waa ibtidaa lgaaya waxaa la mida wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiina masaxa bacdu ma litabciid baayo waxay tilmaamaysaa bacda ru'uusikum oo madaxii wax ka mida masaxa miyaa looga jeedaa mise bacdu waa ilsaaqo waxaa looga jeedaa idinkoo gacmihiina ku dhajinaaya yani madaxa yani masaxa shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ba'du waxa weeye waa litabciid yani marka lugawiyiinta badankooduna waaba diideen ba tabciid la yidhahda inay jirto marka calaa haada bay ku dhiseen in waxa weeye wuxuun madaxa ka mida ay qaarkood yidhahdeen saddex tin qaarkoodna ay yidhaahdeen hal tin haddii un la taabsiiyo biyaha waa asaxaysa ay yidhahdeen laakiin marnaba inuu nebigu sidaas sameeyey ma dhicin oo madaxa intuu masaxay isagaan cimaamadda ku taam yeelin inuu intaa ku kaaftoomay ma dhicin sidaas aawadeed sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay caddaysay in waxa weeye madaxa bar ka mida inta la masaxo iyadaan cimaamada lasii lagu sii taam yeelin oo lagu sii dhammaystirin inaynay markaa waxa weeye markaa sunnadii camaliga ahayd rasuulka ka dhicin sala allahu alayh wasalam qayb madaxa ka mida inuu ku kaaftoomay isagaan marka waxa weye cimaamada baaqigii aan marin waxay shaaficiyadu cuskadeen haddii waxa weeye taa lafteedaaba noo daliilo mar hadduu madaxii wax masaxay inta kale cimaamadan uu marinayaa dee waxa weeye ma tilmaamayso ma tilmaamayso madaxoo dhan in la masaxo oo haddii madaxoo dhan in la masaxa ay waajib tahay cimaamadu shay munfasila weeye oo qofka aan ka mid ahayn sidaas aawadeed may asaxdeen in cimaamada la masaxo laakiin wejigaa waxaa ku sugan nadar yani ayaa ku jira yani sababkuna waxay tahay inay asaxayso weliba marka riwaayaadka qaarkood culamadu waxay ka daliishadaan yani masaxaad aanu madaxa masixin oo yani daahir ku ah markaysaga cimaamado keliya inuu masaxayno inay jirto yani waxa weeye xadiiskii tilmaamaya waxaa nala amray inaanu masaxno yani bilcasaa'ibi watasaakhiin wax madaxa lama sheegin cimaamadaha iyo yani khufafka inaanu masaxno ayaa nala amray marka waxa weeye dee adinkaba miyaan la odhan karin haddii maydhistiisu waajib tahay khufaynka in la masaxa may asaxdeen ila khufku wax qofka ka mida maahe waa munfasile cimaamada muxuu kaga duwan yahay cala kuli xaal yani munaaqashat alaqwaal iyo tarjiix hadda uma jeedno waxaad moodaa inaan mawduuci ka baxay yani hadda waxa weye masaaisha iyo qawaacidda usuulka in la fahmaa muraadku yahay tarjiixa qofku marka waxa weeye mas'alada raacraaco sidii u raajix noqota yani markaa ha eego waa yahay wuxuu kaloo ijmaalku ku iman karaa in waxa weeye shayga sifadiisa iyo kayfiyadiisa iyo qaabkiisa inaan la garanayn wa aqiimu salaata salaad waa la garanayaa inay tahay cibaado oo de waxa weeye sala waa maxay sala sharciya asalaatu sharciya wa cibaadatun daatu aqwaali wa afcaali maqsuusa muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim waa sidaas weyi laakiin haddana kayfkii iyo qaabkii iyo sifadii loo tukanayey baa ijmaal ku jiraayo aan la garanayn saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa caddeeyey salluu kamaa ra'aytumuunii usallii saasuu ku caddeeyey waxaa kaloo ijmaalku ka iman karaa miqdaarkiisa shayga inaan la garanayn qadarkiisa wa aatu zakaata zakada bixiya qadarka la bixinayo aayadda kama cadda in zake la bixiya inay waajib tahay waa muuqataa laakiin qadarka la bixinaya intay tahay aayadda kama muuqato saas aawadee axaadiistaa caddaysay oo bayaanisay yani qadarka la bixinayo ayay waadixisay oo caddaysay marka wuxuu inoo sheegay haddaba dalaalaat alfaad buu gelayaan bayaankiina intii aynu sheegnay dee waxa weeye aayad wax waa lagu caddayn karaa xadiis waa lagu caddayn karaa mid mutawaatira mid aaxaada mid walba waxa wax caddayn kara waxa weeye markaysaga yani qowl waxa caddayn kara ficil uu rasuulku sameeyo sala allahu alayh wasalam waxa wax caddayn kara tilmaan uu wax tilmaamo ashahru yakunu haakada wahaakada yani waxa weeye bishu saana waa noqotaa saana waa noqotaa markaasuu sagaal iyo labaatan tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam ishaara wax caddaysa oo lagu tilmaamaa ficil baa wax lagu caddeeya salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ficilkaa mubayinoo caddaynaya khuduu canii manaasikakum ficilkaa caddaynaya sida loo xajinayo mubayinkii ficil buu noqday waxa wax caddaynaya wuxuu noqon karaa mafhuum manduuq buu noqon karaa mafhuum baa wax caddayn karaa takhsiisaadka laftoodu dhammaantood waa tabyiin waa nooc bayaanka ka mid a yacni takhsiisaadka aynu soo marnay amsiladan ay soo aragnay waa nooc bayaanka ka mida dalaalaat lalfaad haddaynu usoo noqonno mid waxaa la yidhahdaa nas mid waxaa la yidhahdaa nas naska waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waa shayga macno qura mooyaane mid labaadba aan aqbali karin waxaa la yidhahdaa nas bale waa ku cadyahay yani waa ku cadyahay si kaleba ma aqbali karo waxaa la yidhahdaa kaa nas baa la yidhahdaa wlmujmalu mujmalku maftaqara waa wixii u baahday ila lbayaani caddayn u baahday walbayaanu bayaanku ama caddayntuna ikhraaju shayi shayga in laga bixiyaa layahay min xayiizi lishkaali yacni makaanka ama meesha madmadowgu ku jiro ashkala shaygu waa qarsoomay baa looga jeedaa ashkala waa maxay hamzadu waa lidukhuul oo maxaa laga tilmaamayaa dakhala fii ashkaalihi waxyaalihii la nooca ahaa buu dhex galayo yani markaa laga garan waayo hadduu waxa weeye dee tuka tuka kaa tago oo waxa weeye tukayaal kale uu kaa dhex galo ma ka garanaysaa yacni waxa weeye shaygu shay la noocaan waxba kaga socnayn oo amaarad ka lahayn hadduu dhex galo dee waxa markaa inaan laga garan baa laga yaaba marka ashkala waxaa looga jeedaa dakhala fii ashkaalihi waxyaalihii la nooc ahaabuu dhex galayo waa ku qarsoomoo laga soo saari waayo marka khafaa baa laga tilmaamayay qarsooni min xayiz lishkaali meesha madmadowga inuu markaa ka baxo iyo qarsoonista ilaa xayizi tajali meesha muuqadkana uu baxo iyo duhuurka wanasu naskuna maa laa yaxtamilu waa waxaan aqbalaynin ilaa macnan macno mooyaane waaxidan keliya mooye mid labaad aan aqbalay ayaa la yidhaahdaa naska wa qiila waxaa layaha maa tawiiluhu waa wuxuu tawiilkiisu yahay tawiil waxaa looga jeedaa tafsiir waa wuxuu tafsiirkiisu yahay tanziiluhu soo dejinta la soo dejiyey mujarad in la soo dejiye keliya waxay ku filan tahay macnihiisa in la yska garto tafsiirba uma baahno waaba iska fasiran yahay haddiiba la soo dejiyey lama fahan kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani nas macnaha horaa markaysa markaa sii cad oo waadaxsan wa huwa isagu markaa nasku mushtaqun waa mid laga soo dhambalay min minasati alcaruusi yani minasat caruus yani meesha sare ee markaa gabadha caruusada a la saari jiray ayaa markaa laga soo dhambalay waxaa looga jeedaa nasku adilada kale xagga wuduuxa waa kaga sareeya wa huwa minasadaasi alkursiyu kursigii weeye waa kursi dheer buu ahaayo gabadha caruusada ay saari jireen ahiru alaahiru wlmuawal wdaahiru daahirku maxtamala waa wixii aqbala amrayni laba arinoo axaduhumaa midkood adharu uu muuqad badan yahay min alaakhari ka kale ka muuqad badan yahay kaasaa waxaa leeyaha daahir wa yuawalu waa la awilaa aldaahiru daahirkana waa la awilaa bidaliili daliil baa lagu awilaa daliil daraaddii baa lagu awilaa haddaan daliil jirin in la awilaa ma banaana wa yusama waxaa lagu magacaabaa kaa daliilka lagu awilayana aldaahiru bidaliil yacni kii markaa daliil kale oo raacay daahir ku noqday baa la yidhahdaa oo lagu magacaaba halkana wuxuu kaga hadlayaa dalaalaatu alfaad buu ka warramayey nas wuxuu ahaa waa maa laa yaxtamilu ila macnan waaxidan macno qura mooye mid labaad kaan aqbali karin baa nas la yidhahdaa daahirna maxaa la yidhahdaa laba macnu aqbali karaa laakiin mid baa sii muuqad badan oo marka la ilaaqee la sheego macnaha soo degdegaya soo dheeraynaya waa macnaha daahirka ah waa macnaha daahirka ah wa aqiimu الsalaa marka la yidhahdo masala aلsalaa waa lafdi sharci ah macno lugawiyana waa leedahay macnaha lugawiga leeda waa duc waصali calayhim ina salaataka sakanu lahum marka haddaba marka salaad layna amro qariino ka leexise haddaan la helin waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo cibaadadii macruufka ahayde la yaqaanay cibaadadii odhaahyada iyo ficilada ka koobnayd ee allahu akbar lagu geli jiray assalaamu calaykumna lagaga bixi jiray wa aqiimu asalaa waa lafdi sharcia sidaas si khilaafsan waxaa lagu xambaari karaayo la odhan karaa ducaa looga jeedaa haddii qariino ama amaarad loo hayo haddii kale sidaasaa lagu xambaaraya in looga jeedo cibaadada macruufka ah ee oraahyada iyo ficilada u saaxiibka ee allahu akbar lagu qalo waa halumajara masala markuu ilaahay yidhi wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum halkaasoo kale amaarad baa jirta inaan looga jeedin cibaadadii oraahyada iyo ficilada u saaxiibka ahayd ee allahu akbar lagu geli jiray waayo haddii taa la yidhahdo maxay noqonaysaa ku tukay noqonaysaa oo da miyay dhinteen maxaa loogu tukanaya ya dii lagu yidhahdo markaa hebel salli calayhi arbacan afar ku tuko manaa afar goor ku takbiiro allahu akbar dheh bimacnaa amwaadda ku xisaabi dadka dhintay waa calaamad culamadu markaa jarxina u isticmaalaan salli calayhi arbacan qof laga quustay yidhahdaan